الحمd لله نحمده ونستعiنه ونستغفiره ونعuudu باللahi min شhروuر أنفuسina ومin سيئaaت أعmاaلina maن يهده الlه فlaa مضل لah وmaن يضلل فlaa hاadي لah وأشhهad أn laa إلaaha إلا الlه وaحdaه laa شharيika لah وأشhهad أنa محaمadا عabdه وraسuuله اللaهuma صل عlى محaمد وعlى آله وأصحاaبه wman tabcahm bixsaan ilaa ywm اddiin ama bacd wahaani qismiga labeeya ilaa waxaan u qaybinnay waxyaalihii ficilka mudaaric ku nasbinayay an mudmaraa laba qaybood qismi an mudmaraa gadaalkiis la idmaarayo jawaasan shanuu ahaa iyo qismi wujuub loo idmaaraa qismigii jawaaska inoo dhammaaday qismigii wujuub loo idmaarayo weye wa haani qismiga labeeya wa huwa qismiga labeeya jumlo muctarida weye wa huwa qismiga labeeya maakii weeye tudmaru la idmaara an bacdow gadaalkiis wujuuban idmaaran idmaar idmaarkoo wujuuban waajiban waajib ahe sitatun lix weye wa haani waa mubtada sitatun waa qabar jumlada u dhaxayda jumla muctarida laidhaha mubtadihii qabarkii kala dhex gasha whaani qismiga labeeya wa huwa qismigaas maakii weeye tudmaru la idmaara an bacdow gadaalkiis wujuuban idmaaran idmaar idmaarkoo wujuuban waajiban waajib ehe sitatun lix weeye ka bedelo key weeye keydii aljaaratu ee wax jarayday keyda wax jarayda an mudmaraa ayaa ficilka ka dambeeya lagu nasbinaa kamaa taqadama sidii noo soo hormaray walaamuuljuxuudi diidmada laamteedi weeye laamuljuxuuda layska yihaa juxuudka waxa faa'iidaynaa waa wax ka horeeya laakiin way laasimtaa laamuljuxuudkana waxaa lagu yaqaan in lagala hormaro koon naaqis ah oo maadi ah lafdan wa macnan koon naaqis ah oo maadi ah lafdan wa macnan macnaha maa kaana wey wmaa kaana allaahu liyucadibahum oo kaleeto naxwo wamaa kaana allaahu allah ma ahaanin liyucadibahum mid cadaabaya kaasoo kale waxaa lagala hormaray koon naaqisa waa kaanadaas oo maadi a lafdan wa macnan oo lagu anfiyey bimaa ow in maa ah hadda ta lagu anfiyey maa kaana allaahu xaalada maadu waa naafiya kaana waa ficlu maadi naaqis tarfacu isma tansib اkhabara allahu waa ismu kaana marfuuc liyucadiba laamta laamulkeey aad leedahay laamta waxaa leedahay allaamu laamuljuxuud aan rabaa laamulkeey maane laamta waxaa leedahay allaamu laamuljuxuud waxaad leedahay yucadibadaas waa kaasa maxlushaahidkii yucadib waa ficl mudaaric mansuubu ban mudmaratan wujuuban bacda laami اljuxuud halkaasaa lagu idmaaray waajib ay u idmaaranta faacilka yucadiba waa faacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu calى اllaahi wey damiirka humtuna waa mafcuulu bihigii waa mafcuulu bihigii marka mesdera laga dhalaalina ilaa anta waa masderiya niri mesdera laga dhalaalina masderka laga dhalaaliyana laamtaa jere laamtaa jere masdera laga dhalaalinaa masderkaas laga dhalaaliyo wuxuu ku tacalluqaa kaanada khabarkeeda marka maxay noqon wamaa kaana allaahu allaah ma ahaanin muriidan mid doonaya litacdiibihim la cadaabiddooda wamaa kaana allaahu allaah ma ahaanin muriidan kitaabka idin dhiga mid doonaya litacdiibihim litacdiibi marka laamtii oo laamukey laamuljuxuudka ahayd wey oo masderkii jarayda masderkii la dhalaaliyo wey tacdiibkuna oo yucadiba laga soo dhalaaliyo cadaba tacdiib waa qiyaas waa tafciil baabu tafciil wey waxaa kaleeto oo lagala hormari karaa kown maadiyan lafdan wa macnan oo lagu anfiyey in sida wain kaana makruhum litazuula minhuljibaalu icraabaha ku bannaan mid ka mida wa in kaana inta naafiye ka dhig wa in kaana ma ahaanin makrum gaalada makrigooda litazuula mid ay la suulaydo minhu makrigaas daraaddeed aljibaalu buuruh buuraha ma suuli karaan xaquna waa buur oo kale makriga gaaladu ay samaynayso buuraha ma suuli karo buur meel ku tala miyuu ka suuli karaa xaqu buur waa ka adagya xaqu buur waa uu ka ad adagya waa ka ad adagya marka fiiri maxalushaahidku waa halkee kaanadaas maxaa lagala hormaray in naafiya in xarfu nafyina laleeyahay ama in naafiya kaana ficlulmaadi naaqis weeye makru waa ismu kaanadii makru mudaaf humtu waa mudaaf ilayhi litazuula allaamu laamuljuxuudaad leeda tazuula ficlu mudaaric mansuubun ban mudmaratan wujuuban bacda laami ljuxuud wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi aakhirih minhu jaaru wamajruur mutacaliq bitazuula ku tacaluji aljibaaluna faacilkii tazuula ka dhig marka masterka lasoo dhalaaliyo ayaa lagu jerayaa laamtaas wuxuu noqon wa in kaana makruhum gaalada hagartooda iyo makrigoodu ma ahaanin muujiban muujiban mid waajibinaya lizawaaliljibaali buuruhu inay dhaqaaqaan mid waajibinaya maaha masderkii la soo dhalaaliyo zawaalka ahaa laamtiyaa jirtay masderkii marka maa kaana iyo im in kaana labadaasba waa lagala hormari karaa waxaa kaloo lagala hormari karaa coon maadi kaa xagga macnaha laakiin lafdiga aan ka ahayn macnaheedu waxaa loola jeedaa mudaaric marka fiiri mudaaric oo lagu anfiyey lam wey lam lagu anfiyey lam yakun illaahu liyakfira lahum fiiri lam yakun illaahu liyakfira lahum lm ykun lamtu waa xarfu nfyi wajasmi waqalbi yakun waa ficil mudaaric majzuma lamtaa lagu jasmiyey calaama jasmihii waa sukuun lam yakuni maxaa loo yidhi waxurika bilkasrati takhalusan min iltiqaaءi saakiniin allah waa ismu yakun liyakfira laamtu waa laamuljuxuud yakfira ficilka mudaaric maxaa lagu nasbiyey an mudmaraa oo waajib u asturan faacilkiina waa damiir mustatiroo allah u laabana lahumtuna yakfiraday ku tacaluqeen marka masterka lasoo dhalaaliyo antaas iyo waxa ka dambeeya laga soo dhalaaliyo laamuljuxuudkaa jare maxay noqon taqdiirtu lam yakun illaahu allah ma ahaanin muriidan mid doonaya liqufraani in loo dhaafo mid doonaya alla ma ahan lam yakun illaahu muriidan liqufraani waa xataa weeye xarafka saddexaad oo gadaalkiis an mudmaraa waajib u iطmaanan wax lagu nasbiya waa xataa ilaa kii koobaad key jaraahu ah kii labaadna wuxuu ah laamuljuxuud kii saddexaad waa xataa laakiin shardiyay leedahay waa in kaana alficlu ficilku hadduu ahaado bacdaha xataa gadaalkeeda xaalo uu ku sugan yahay mustaqbalan mid la soo qaabilah binisbati limaa qablaha waxa ka horeeya marka la fiiriyo binisbati waa marka la fiiriyo limaa qablaha waxa ka horeeya waxa ka horeeya haddii la fiiriyo waa in uu mustaqbal yahay ficilka xatada ka dambeeya marka xatada waxa ka horeeya la fiiriyo naxwo la nabraxa ka suuli mayno ayay yidhaahdeen reer banu israa'iil la nabraxa ka suuli mayno caakifiina kuwa ku negi inaan nahay calayhi calaa cibaadati alcijli dibiga yar la caabudidiisa waxaydhan dibigaas yar inaan caabudayno ma ka suulayno xataa yarjica ilaa uu soo laabto ilaynaa xaggeenna muusa nabi muuse ilaa uu noo soo laabto marka fiiriya xataada maxaa ka dambeeya yarjica maxaa ka horeeya waxa weya alcukuuf calaa cibaadati alcijl dibiga caabudidiisa xaaladda ay ku sugnaayeen rujuucu muusa muxuu ahaa ma maadi ah mase mustaqbal mustaqbalu ah khalaas intaasa la rabaa waxa ka horeeyaad fiirina waxaa leedaha marka farujuucu muusa calayhi salaam mustaqbal binisbati ilaa maa qabla xata wa huwa zamaanu cukuufihim calaa cibaadati اlxiji waa kuu dhigay kitaab waa shard waxaa la rabaa waxa ka horeeya marka la fiiriyo xataa waxa ka dambeeya wax aan la gaarina mustaqbala inuu ahaa marka la fiiriyo xataada waxa ka horeeya markay dhacayeen waa shardi khalaas marka waa nasbida xataa yarjica xataa yarjica xataa xarfu gaayatin wajari weeye yarjica waa ficil mudaaric mansuub bian mudmaratan wujuban bacda xataa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri ilaynaa ku tacaluji jar majruurka yarjica muusana waa faacilka yarjica xataadu waxay jaraydaa masderka laga soo dhalaaliyo ficilka ka dambeeya iyo canta gashay xataa rujuuci muusa weye xataa rujuuci muusa lan nabraxa calayhi caakifiina xataa rujuuci muusa sidaas xarafkii afraad oo gadaalkiis la idmaarayo an an la idmaarayo wujuubna loo idmaaraa waa ow waraabicu ow wey owdaasoo bimacnaa ilaa bimacnaa ilaa bal kawaakibkaan fiirin bimacnaa ilaa wadaalika bian kaana alficlu qablahaa owda bimacnaa ilaada wuxuu yidhi waxaa lagu yaqaan ficilka ka horeeya waa inuu noqdo yanqadii mid gud mid go-ayoo dhammaana shay-an shay fa shay-an in yar in yar in yar in yar waa inuu noqdo saasuu yidhi in yar in yar ow bimacnaa ilaa ah bimacnaa ilaana maxaa lagu yaqaan booska ay owdu taallo ilaa-a la dhigi karaa wadalika xayثu yuqsadu ana alawala yantafi cinda xusuuli اhaani waxa owda ka horeeya waa la weynaa waxa ka dambeeya haddii la helo saasaa lagu yaqaan bimacnaa ilaada labay mid tahay wey waxa owda ka horeeya waxa owda ka horeeya waa la weynaa haddii owda waxa ka dambeeya la helo haddaan la helina waxa owda ka horeeya la hela saasaa lagu yaqaan bimacnaa ilaa wadalika tusaalihii ka qowlihii waa shaacir qowlkiisa oo kale ou yidhi laastashilanna sacba ow udrika almunaa faman qaadat ilamaalu ilaa lisaabirin laastashilanna wallaahi waa fududaysanaa oo fududaysanaa oo fududaysanaa huy macnaha shay fudud ayaan ku tirinaa oo aan ka soo qaadaa asacba shayga adag waxyaalaha adag oo nafta ku adag aniga naftayda waxaan ka soo qaadaa shay fudud waa ku sabraa wey waa ku sabraa waa ku sabraa shay fudud aan ka soo qaadaa ow udrika almunaa ilaa an udrika almunaa ilaa aan ka gaarayo hididiilyaalka almunaa hiya maa yatamanaahu اlinsaan waa waxa qofku tamaninayo aada caalim noqotid isleeyahy aada waxaas gaarti isleeyahy qof walbaa waxbuu tamanina mid madaxweyne aad noqotid isleeyahy boqolu dila kunu dila waa jafa waxaa weyn boqol milyana soo gele waa ku bixinaa wuxuu is leeyahy horta balbahasha gaa hididiilkiisu waa madaxweyne inuu noqdo wixii ka sokayda haddii waxaa taa inta boqol iyo konton kun oo qofoo muslima dilo lafooda isi saaro jaran jaray noqdaan waa ku gaaraa hadhow markuu ku qaban wuxuu leeya alxamdulilah la guulaysta waana gaarnay dantayadii inuu boqol iyo konton kun oo mu'miniina nafta ka jaray waxba lama aha mana ku jirto ama uu afartan iyo shan milyan laaluusha bixiyey waxba dana kabale waa yahay wuxuu yidhi laastashilanna wallaahi waa fududaysanaa oo fududaysanaa oo fududaysanaa hu yidhi asacba shayga adag ow udrika ilaa an udrika ilaa aan ka gaarayo almunaa waa jamcu munyatin maa yatamanaahu linsaanu waa waxa qofku jeclaysto ilaa aan ka gaarayo waxyaalaha aan rabo oo aan jecelahay marka idraakulmunaa in yar in yar miyu miyaa loo helaa caalimaan rabtaa mase shan beriyaad shiik ku noqonay maya maya shan beri shiik laguma noqdo shan beri shiik laguma noqdo wuxuu rabaa sabar badan maanta masalo fahan berri masalo berri laba masalo kale khalaas sidaas marka intaas inaad ku sabartaa gaajada daalka hurdala-aanta canaanta darsigii ka soo baxda inaad ku sabartuu rabaa so uma jeedid sabray rabta haddii kale maya adiguna jahligaagaad ku sabre hadaad waxbarashada dhibkeeda maalmo yar ku sabri diido noloshaada jahli ahaad ku sabre kaasaad ku sabri doonta faman qaadat ilamaalu hididiilyaalku uma hogaansanaan mana gaaro ilaa lisaabirin qof sabray maaha qof sabray unbaa guul iyo libin soo hooye maxalushaahidku waxay tahay udrika ficilka mudaaric waxaa lagu nasbiyey an mudmara waajib u asturan bacda o waana bimacnaa ila maxaa yeelay ficilka in yar in yaraa loo gaaraya waaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya in yar in yar aa loo gaaraya marka owdan waa caaifo maxay cadfaydaa masder aa laga soo dhalaalinaa anta la soo qadarayo iyo waxa ka dambeeya halkaa la geynayaa waxaa lagu cadfayaa masder laga soo ugaarsana ama laga soo qaadana waxa ka horeeya tanoo kale marka waxaa la leeyahay layakuunanna istishaalun mini layakuunanna istishaalun mini ow idraakun lilmuna wallaahi labay mid ohan imaa xaggayga fudaynsi badan inuu ka yimaado ama aan gaaro hididilyaalka layakuunanna waxaa ka ahaanaya istishaalun fudaysi mini xaggaygu ka ahaana ow idraakun ama gaarid ayaa ka aha u sugnaana lilmuna iyo wa qowlii shaacir qowlkiis ou yidhi wa kuntu idaa kamastu qanaata qowmin kasartu kucuubahaa aw tastaqiimaa wa kuntu waxaan ahaa idaa kamastu markaan deliigayo qanaata qowmin qoom warankood kasartu mid jebiya kucuuba kasartu mid jebiye ayaan ahaa maxaa inin qoran kucuub maa inin qoran kucuub oo kaaftu godan tahay kaafta in la godo ma inin qoranta kucuuba kaafta waa la godaa kucuubahaa xaglaheeda ow tastaqiima ilaa an tastaqiima inay toosnaato maahane fiiri meeshaana wuxuu leeyahay oo macnahaan ka hadlayaa qoomka ama dadka marka aan rabo inay hagaagaan dadka markaan doonayo inaan hagaagaan khalaas waa deliiga waa salaaxa haddii igu adkaadaanna waa jebina waa jebina haddii xoogaa qola igu adkaato khalaas waa jebina maxaa yeelay qofka jilayca iyo salaaxidii aan ku hagaagayn wuxuu u baahan yahay adayg si kale ku toosi maa si kale ku toosi maa marka waxaan leeyaha saasa la yeelo marka tartiib midka aan salaaxa rabinna waa gacan birahan ku qabaa u leey gacan bira kucuubta waxaa la yidhaahdaa usha meelaha ay ka leedahay xibnaha waxaa aad aad u fahmaydaan qasabka maaragteen qasabka usha qasabka maxaa la yidhaha alsokor haa sax wey sonkortaaba laga sameeya marka ushaasu soomaliya meela xibin xibin xibnahaas way kucuubtu kucuubtu waa xibnahaas ulaha ulna waa ul dheer oo iska baxdoon meel ma leh xibin midna meelo waxay leedahay cuqada kucuubtu waa ushaas qasabka oo sankorta laga sameeyo wey oo kale marka maxalushaahidku haddeer wuxuu yahay tastaqiima ficilka mudaaric waa la nasbiyey waxaa lagu nasbiyey an mudmarahu waajib u idmaaran bacda ow owdaana waa bimacnaa ilaa sababtoo ah laba wax ka dhexeeya ma leh in toosida la helo oo la waayo jabintii iyo inay toosaan in toosida la helo oo jabkii la waayo iyo in la jabiyo labada mid wey ilaa maxaa soo niri waa midda bimacnaa ilaa ah waxaa looga qastaa haddii kan dambe la helo kan horaa la weyna toosnaantii haddii la helo jabintii waa la weyna haddii toosnaan la waayana maxaa la helaya jabintii ee ma ahan in yar in yar jabid waa la jebina usha haddii la jebiyo ma toosidaa soo socota may waaba u dhammaatay hadaad jebida halmar waddadii toosida miyaad kusii socotaa maya maba lagu gaari karaba haddayba jabtay waaba jabtayba marka labadoodu ma kulmi karaane ima wa ima wey wa kuntu waxaan ahay idaa kamastu marka aan salaaxayo ama aan deliigayo waa shayga gacanta lagu taabto talyiin jilcinta shayga la doona inuu jilco waa oo gacanta lagu taabanayo amsigu amsigu waa taabashada gacanta lagu taabanaa oo maxalushaadkuna uu yahay talyiin jilcin waa shay la jilcina wa kuntu waxaan ahaa idaa kamastu marka aan salaaxayo amaan deliigayo qanaata qowmin qoom warankood qanaad waxa weeyaan waa waranka weliba usha marka birta la geliyo markaas way qanaadku qanaata qowmin kasartu mid jebiya kuquba xaglaheeda aw tastaqiima ilaa an tastaqiima inay toosta maahane marka masderka lasoo dhalaaliyo oo anta iyo waxa ka dambe laga soo dhalaaliyo ayaa waxaa lagu cadfayaa master laga soo ugaarsaday ficil ka horeeya taqdiirtuna wuxuu noqon layakuunanna kasrun minii likucuubihaa jebin ayaa xaggayga ka ahaadayda aan xaglaheeda jebiyo aw istiqaamatun minha ama toosnaana xaggeeda ka ahaanaysa wax ka dhexeeya male masterkaasaa lagu jarayaa masterkaas masterkaasaa lagu cadfaya haan rabaa masterkaasay owdu cadfayda layakuunanna kasrun minii aw istiqaamatun fiiri istiqaamatun masterkaas ay cadfayda owdu oo ay ka cadfayda masterka aan hore ka soo ugaarsanay oo ah layakuunana kasrun kasrun taas wey kaasaa macduuf alayhi wafaau sababiyati weeye kii shanaad waa faau sababiyati weeye faau sababiya faau sababiya maxaa la yidhaha faau sababiya wahiy alatii yuqsadu bihaa kownu maa qablahaa sababan limaa bacdaha faau sababiya maxaa la yidhaah waxaa la yidhaah waa facda loo qasdayo waxa ka horeeya waxa ka dambeeya inuu sabab u noqdo faau sababiya maxaa la yidhaah waa facda looga qasdayo ujeeddadu ay tahay waxa ka horeeya inuu sabab u noqdo waxa ka dambeeya kitaabkuna waa ini dhigaya wahiy alatii yuqsadu bihaa kownu maa qablahaa sababan limaa bacdaha faau sababiya waxaa la yidhaah fa'da looga qasdayo oo ujeeddadu ay tahay waxa ka horeeya inuu sabab u noqdo waxa ka dambeeya waxa ka dambeeya waa waawulmaciya way midka lixaad waawulmaciya maxaa la yidhaah waa midda faa'iidayda macnihii maca waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeyana hal zaman ay isla dhacaan waawulmaciya maxaa la yidhaah waa midda faa'iidayda macnihii maca waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeyana hal mar ay isla dhacaan hal mar ay isla dhacaan taas ayaa la yidhaahdaa wahiya latii tufiidu macnaa mac wayakuunu ma maa qablahaa wamaa bacdaha waaqicayni fii zamaanin waaxidin taasaa la yidhaahda taas ayaa la yidhaahdaa masbuuqatayni xaalo ay yihiin faau sababiyaha iyo waawulmaciyaha kuwa lagala hormaray binafyi nafyigoo maxdin balaxla masbuuqatayni faau sababiyaha iyo waawulmaciyadii labadoodu xaalo ay yihiin laba lagala hormaray binafyi nafyi nafyigoo maxdin oo balaxla macnaha maxdi maxaa loola jeedaa khaalisin min macna alihbaati waa nafyi ka maran macno ihbaat waa nafyi ka khaalisa oo ka maran macno ihbaat sidaasaa loola jeedaa waxaa la rabaa in lagala hormaro nafyi ka maran macno ihbaat ow dalabin bilficli ama dalab ficila dalba ama dalab ficila dalba waa in lagala hormaro ama dalab ficila dalba waa in lagala hormaro ka dalabkaasa de isagoo faahfaahsan ajruumi a lagu soo qaatay iyo tuxfa iyo waxaasa lagu soo qaatay dalabka waa la yaqaanaa mur wanha wadcu wasal wacrid lixadihim tamana warju kadaaka nafyu qadkamula nafyi hadda waa haynaa sideeddii dalabka aheed iyo hal nafyay ahaa jireen soo maa kuwii weeye sharaxana waxbuu kaaga taabanaya laakiin kan waa soo gaabiyey meelaha uu ajruumigii ka afgaaban yahay wey oo ajruumigiiba uu af dheeraa ama tuxfatu saniihi wuxuu ku uhi naxwu laa yuqdaa la xukmi maa calayhim ahlu naarka korkooda fa yamuutuu fa bisababi an yamuutuu inay dhintaan sababteed maxaa la dhihi jiray faaw sababiya hiya lati yuqsadu bihaa kownu maa qablahaa sababan limaa bacdaha hadda fiiri fa'da waxa ka horreeya waa maxay waa alqadaa calayhim in mowd lagu xukmiyo haddii lagu xukmi lahaa muxuu sabab u noqon lahaa inay dhintaan waxa ka dambeeyu sabab u noqon lahaa dhimashaa la heli lahaa markaasay naarta ka raaxayso lahaan dhimashada maraan la heli karin dhimashada iyagu maantaas guulay u qaada lahaayeen maxaa yaele laa yamuutu fiiha walaa yaxya qofka meeshaan ku jira mana dhinto mana noolaadaa layidhi waaya marka hadda maxaalushaahidku wuxuu yahay fa yamuutu faadaasa faaw sababiyaa nafyaa ka horeeya laa yuqdaa laada wey ficil ka dambeey waa la nasbiyey anmud maraha lagu nasbiyey waa afcaalkhamse calaamatu nasbihii waa xadfu nuun faaduna waa caaifo maxay cadfaydaa masderka ficilka ka dambeeya iyo anta anta meesha ku qadaran iyo ficilkaas masderka laga soo dhalaaliyo masderkaas ayay waxay ku cadfaydaa masder laga soo ugaarsado waxa ka horeeya kaasay ku cadfay taqdiirtu wuxuu noqon laa yakuunu qadaaun mina calayhim fa mowtu minhum laa yakuunu qadaaun mina wax xugun ah oo mowt lagu xugmiyaa calayhim korkooda mina xaggeenna ka ahaama fa mowtun minhum ayaga xaggoodana mowt ka ahaama mar haddaan annaga xaggeenna xugun ka ahaan ayaga xaggoodana mowt ka ahaama fa mowtun minhum ma dhacaydo wey laa yuqdaa la xugmi maa calayhim korkooda almowt lagu xugmi maa fa yamuutu fa bisababi an yamuutu inay dhintaan sababkeed ma loogu xugminayo la arki maa marka marka waxaa tidha laa yakuunu qadaaun masderkaa soo qaado si aad ugu dul cadafto masderka fa yamuutu laga dhalaalina oo ah fa mowtun laa yakuunu qadaaun mina calayhim fa mowtu minhum bal axyaaun fiiha laa yamuutu laa yamuutu fiiha walaa yaxya wey waawlmacyadii wa yaclama wa maca an yaclama ilaahi inuu og yahay iyadoo jirto asaabiriina kuwa sabrayaan oo waxaa ka horreeya walamaa yaclam illaah ma waxaad u malaynaydaan inaad janno iska gashaan walamaa yaclam illaahu ayadoon alla ogaanin aladiina kuwii jaahaduu jihaadaan minkum idinka xaalay inan ka mid yihiin wa yaclama wa maca an yaclama ayadoo jirto in alla og yahay asaabiriina kuwa sabreen wa yaclama yaclamadaas wey yaclamadaas ficilkaas mudaarica waa la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey an mudmaraa oo waawulmacyada gadaalkeeda la idmaaray waajib u idmaara sidaasaa lagu nasbiyey ficilkii waa nasbisayn faacilkii waa huwa rabbi u laabana asaabiriin waa mafcuulu bihigii marka wowduna waa xarfulcadaf waxay cadfaydaa anta ka dambayda oo gadaalkeeda la idmaaray iyo anta ficilka ka dambeeya oo ay nasbiday masderka laga soo dhalaaliyaa wowdu cadfaydaa waxay ku cadfaydaa masder laga soo ugarsaday waxa ka horeeya oo laga fahmay taqdiirtu waxay noqon walamaa yajtamic cilmuhu tacaalaa bilmujaahidiina wa cilmuhu bisaabiriin marka walamaa ayadoo laba arrimood kulmin miyaad u malayna janno gelaydaan maya laba arrimood waa inay kulmaan marka hore walamaa yajtamic cilmuhu tacaalaa bilmujaahidiin ogaalka rabbi og yahay mujaahidiinta iyo wa cilmuhu ogaalkiisa bisaabiriina kuwa sabray uu og yahay taasaa layskugu cadfaya walaa tadqow ha xadgudbinina fiihi fii maa rasaqnaakum waxa aan idinku risaaqnay ha ku xadgudbinina fayaxilla fa bisababi an yaxilla inuu degaayo sababkeed calaykum korkiina qadabii cadhadayda waxaa idinku dul degaya cadhadayda risqigii aan ini siiyey haddaad ku xadgudubtaan walaa tadqow ha xadgudbinina fiihi fii maa rasaqnaakum waxa aan idinku risaaqnay ha ku xadgudbinina fayaxilla fa bisababi an yaxilla inuu degaayo sababteed calaykum korkiina qadabii cadhadayda marka yaxilla ficilkaas mudaarica la nasbiyey an mudmara bacda faai sabiyati waajibna u idmaaran ficilka calaa nasbisi waa fadxada calaykum jaar majruurka waa ku tacalluqaa yaxilla hadabina waaba faacilkii waa faacilkii iyo yaalmutakalim loo idaafeeyey waa lagu qadara rafcadi calaa maa qawla yaalmutakalim marka faadu waa caadifa maxay cadfaydaa masterka laga dhalaaliyo anta lasoo qadaraa iyo ficilka halkay ku cadfaydaa calaa masderin mutasayadin min alficli saabiq master laga soo ugaarsanaa ficilka ka horeeya ay ku dul cadfeen taqdiirtu maxay noqon laa yakun minkum duqyaanun laa yakun minkum duqyaanun fiihi faxuluulu gadabin calaykum laa yakun waa idin dhigayaa kitaabku duqyaanu xadgudub yuu idinka ahaanin xaggiina fiihi fii maa risaqnaakum aad ku xadgudubtaan faxuluulu gadabin markaas u noqdo cara soo degiddeed calaykum korkiina ay ku degto iyo cara soo degiddeed oo ay korkiina ku degto markaas laa taakuli samaka kanuna waa miaalkii wowdiyo bacda dalab dhacday fayaxila waxay ad fadiyo bacda dalab dhacday oo dalabka hadda nahyigaas nahyigaas ula jeedaa nahyigaas ilaa sideedii dalabku ka mid ahay haddana wowdiyo bacda dalab dhacday laa taakuli samaka kalluunkaa cunin wa tashraba wa maca an tashraba ayadooy jirto inaad cabayso allabana cano oo xanuuna laga qaadaa huu yidhi sajaaciga qadriga xaashiyadiisa sajaaciga wuxuu leeyahay xanuuna laga qaadaa khatar ah marka taas laakiin dibigay u taallaahe inagu dhakhaatiir ma lihiin kuwaasaa wax laga weydiin laakiin isagu saasuu leeyahy wule xanuun khatara marka hadduu dhakhtar ahaa de warkiisa waaba la qaadan hadduusan dhakhtar ahayna dhakhaatiirta wax laga weydiina oo shay walba ehelkiisa loola laabtaa ilaa waa iska maale laa taakuli samaka wa tashraba misaalkan in lagu fahmo unbay naxwalaydu rabaan ee ayagu dibi kuma kama shaqeeyaan kama shaqeeyaan shaqadooda maaha shaqadooda maaha laa taakuli samaka wa tashraba tashraba ficil mudaaric way an mudmara waajibu idmaarana lagu nasbiyey bacda waawilmaciya waawilmaciyana waa soo ogaanay xaala dhihi jiro waawilmaciyo lagu yiqiin waawulmaciya maxaa lagu yiqiin waxaa lagu yaqaanay waxa ka dambeeya iyo waxa ka horeeya hal mar inay wada dhacaan soo maahan hadda fiiri waxay tahay akli aklu samak iyo shurbu laban hal mar yuu dhicin waa labadaasa kala ilaali wey ha isku darin maciyadu waa intaas maciyadu waa intaas marka wowdu waa caadifo waxay cadfaydaa masterka laga soo dhalaalinaa tashraba ficilkaas iyo anta mudmaradahu nasbiday waxay ku cadfaydaa calaa masderin mutasayadin mimaa qablahaa master laga soo ugaarsanaa waxaa ka horeeya waa taqdiiru laa yakun minka aklu samakin wa shurbu labanin laa yakun minka war xaggaaga yuu ka ahaanin aklu samakin kalluun cunidiis wa shurbu labanin iyo cana cabidood ahay nawaasib waa dhammaynay waljawaasim jawaasimtii amaaniyata cashara siddeed iyo toban wey jawaasimti waa siddeed iyo toban ayagu wljawaasimu jawaasimtii amaaniyata cashara toban iyo sideed weeye wahiya jawaasimtu nawcaani duu nawcayni laba nuuc kuwa saaxiiba weeye jaazimun ka bedela nawcaanida jaazimun mid jasmiyo weeye lificlin ficil ficilkoo waaxidin keligiis ah iyo wa jaazimun mid jasmiya lificlayni laba ficil falawalu mid ka horeeya mid hal mara laba ficil jasmiye iyo mid markiiba hal ficil jasmi kara markiiba hal ficil haddana ka bixi ficil kale haddana ka bixi mid kale saas u jasmi kara midna halkii maraba labuu u baahan yahi ka yar maba yeelayaba qismiga horeeya falawalu kan horeeyo hal ficil jasmiya sabcatun toddoba wey toddoba weeye waaye waana xuruuf ayagu waa xuruuf toddobadaan wa huwa qismigaasu lam weeye naxwu lam yalid alla wax ma dhalin yelid ficilkii mudaare waa la jasmiyey walam yuulad alle lama dhalin waa la jasmiyey waana majhuul walam yakun axadun qofna ma ahan kufu'an mid u dhikanma lahu lilaahi alle axad u dhikanma laa fii daatihi walaa fii sifaatihi walaa fii afcaalihi meelna axad ilaah ka shabaha ma jiro meelna marka yakun ayadana waa la jasmiyey wey waa lamaa weeye lamaa lamaa lamaa weeye naxwu lamaa yaqdi insaankii ma samayn meladiikii amarahu rabbi uu amray lamaa yaqdi insaankii ma samayn maa kii amarahu rabbi uu amray yaqdi ficilkaas mudaarc waa la jasmiyey lamaadaa jasmiyey wa calaamatu jasmi xadfu xarfilcila maaduna waa mafcuul bihi waa isi mawsuul waa mawsuul labuu ahay mawsuul nas iyo mushtarak lixdii mushtaragaeedoo ka mid aheed maadu soo maa siladiina waxa weyan amarahu waa alam weeye waa lamtii oo hamse la geliyey naxwo alam nashrax laka sadrak alam nashrax miyaanan ku waasicinuu ilaahay yidhi laka adiga nabiga suubanow satraka xabadkaaga ama laabtaada miyaanan kuu waasicin waasicinta waxaa la yidhaah waa qofka in qalbigiisu ku faraxsan yahay qaadashada amarka alle waasicinta macnaheedu waxay tahay awaamirta alle ku amrayo iyo wuxuu kaa reebaa dhammaan in qalbigaagu ku qanacsan yahay wixii lagu amrayna inaad samaydo wixii lagaa reebana ka harto faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam qofka markaa hanuun ilaahay la doonayo oo iraada qadariya ilaahay uu horay ula doonay islaamka dhan qalbigiisa waa u waasa shay kastoo ilaahay amray waa samaynaa u leey ilaahay ima amreen hadaanan samayn karin di xataa ay ku jirto wax banu aadamka kale culays u arkayaan isaga culays u arki ma wax kastoo ilaah ka reebay iyo rasuul ka reebeen fudayday u tahay inuu ka hado see looga hara saan yeela laruuraa jirte maya maya kayraan alla kula doonin soo ma jeeda gabadh oo sii tahriibayda oo gaarisaana maalin waxaan ku idhi ilaahay ka cabso maxram la-aanaad socotaa gaalaad u socotaa war markaas tii sheikh daruura ma jirta miya fiiri bal daruura yaa ka hadla culummada mujtahidiintaa ka hadla gabadhan hikaad inay taqaan xataa adigu hikaad waa taqan laakiin u malay ma inay xataa hal xaraf oo carabiya kici karto oo macna macnay karto markaas waxay fadwoonay masaajidka ugu adkaa ka hor marka qofka haddaan kayr lala doonin qalbigaa diida awaamirta inuu qaato qalbigaa diida markaasuu leeya daruura ma jirto sheikh daruura ma jirto hooyo xagga iga yara maxramada ma safri karaa maya daruura ma jirto miya gaalaan u socda ma tahriibi karaa maya maya daruura ma jirto miya bal sigaar baqar ahaan meeshaan gadaa maya lama gadi karo daruura ma jirto miya carruurta iga qade kulli baabkaana marka waman yurid an yudila qofka ilaahay doono inuu baadiyeeyo maxaa ilaahay ku sameeya yajcal satrahu dayiqan xarajan kaanamaa yascadu ila waxay la mid tahay adoo la yidhi cirka jaran jar la-aan kor adoon sallaan dhigan cirkan orod kor adiga haddaa dil wadaasa culays kama dareemaydi awaamirta ilaahay saasay ku noqona qofkan ilahay khayrka la rabin wixii ka har la yidhaahdo uma fududa inuu ka haro wixii la yidhaha samee uma fududa inuu sameeyo culaysay ku tahy cirkan jaran jar la-aan koray ula mid tahy sidaasuu noqonaya ilaahu rabbiyo qulubteenna qalbiga ilah aqa uwaafaq uwaasi ilahu aqa uwaasi alam nashrx marka nabiga sal اlahu alay slm bal fiiriya cajaa'ibtiisa nabiga sal اlahu alيه wasalam banu aadam dhan oo meel degan oo dhammaan gaalo ah aa la yidhi adiga rasuulaa tahay dhammaantood waxaa tira kulli waa qaldan tihiine intaad dariiqiina ka laabataan kale aniga isoo raaca haddaan ilaahay qalbigiisa waasicin arrintaas ma qaadi lahaa dadko dhan ama saasaan dhaha dhila ummaddaanoo dhana waaba waalanta ileeyihiin waana yidhahdeen waa waalantay soo maa laakiin maya qalbigiisu raalliyu ku noqdo waana ku qanacay markaasuu yihi dhammaan banu aadanow dariiqa aad ku socotaan waa dariiq luusan ilaahay keliya caabudo anigay soo raaca waa waalanta maya ma waalniye wax waalna saas uma hadlaan soo raaca qalbigiisu waa ku farxsanya mandheeraa la saara waa la ceejina waa la dhibaa waxaaso dhan wuxuu arkaa dariiqii alle ka ilaahay weynaa qofka markuu kayr la doono shay kasta oo uu amro qalbigiisu waa ku faraxsay marka ilaahay uu kayr uusan la doonina runta run sheeg xataa laguma karo run sheeg waxay la mid tahay ha noolaan wuxuu leeya daruura ma jirto alam nashrax ilaah wuxuu yihi subxaana alam nashrax miyaanaan waasicin laka adiga nabiga suubanow satraka laabtaada hadda maxalshaahidku hadeer waa nashrax ficilkaas mudaaric lamtaasaa lagu jasmiye calaam jasmiye waa sukuun faacilka waa damiir musatir wujuub laka jan mas-uulka ku tacaluja nashra satra waa mafcuulki wa calaa maa weeye ka qowlihi sida shaacir qowlkiis ou yidhi calaa xiina iska j iska waxa way fatxa saar waa darfu zamaan xiinadu waa mabni calaadaasaa jarayda calaa xiina waqti caatabtu aan eedeeyey almashiiba ciradii calasibaa iilashada leexashada ay baadilka iyo hawada u leexanayso leexashada ay u leexanaydo hawada waxyaalaha naftu rabto ilaahna diiday leexashada ay u leexaydo taasaan ku eedeeyey wey asibaa wa almaylu ila aljahli waاdalaal waa maylka iyo leexashada calaa xiina waqti caatabtu aan ku eedeeyey almashiiba ciradii calasibaa leexashada oo ila ljahli ay u leexanaydo wa qultu aan idhi alam alamaa asxu miyaanan baraarugin miyaanan baraarugin walxaal ashaybu ciradu waasicun uu yahay qof midka xumaanta ka celiya waasic waa maanic qofkaas waasic diiniya uu leeyaha la idhaha macnaheedu waa maxe waasic diiniya maanic diini iimaan adagu leeyahay wy iimaankiisaa boolis u ah isagaa shurda ah isagaa xumaanta ka celinaya qofkaasna waxaa laleeya waasic diiniya male macnaha iimaan ka celiya xumaanta male qofkaas waxaa laleeya waasiciisa diiniga waa maxay waa daciif waasiciisa diiniga waa daciif maxaa laleeya kana waasiciisa diinigaha qawi ah waxaa laleeya bulshada maanta waasica diinigaah waa daciif alwaasic almaanic calaa xiina marka calaa xarf jar weeye xiinada darfu zamaan weeye fadxadaa lagu binayy maxaa yaele ficil mabniyaha ka dambeeya xiinada waa nuucaas ficilka ka dambeeya la fiiriya hadduu mabni yaha iyaduna mabniya noqonay mabniya noqonay ila ficil maadiya ka dambeeya caatabtuna waa ficil iyo faacil darabtu ila mid almashi waa mafcuulu bih calasibaa ku tacaluja caataba caatabtu ku tacaluja calasibaa jaar majruurka wa qultu waa ficil iyo faacila ku cadaf caatabtu alama waa kaasaa caamilkii wax jasminayay asxu asxu waa ficil mudaarica oo hamse lagu bilow xarfanaytii hamsaya asxuu u ahaa saxwiguna waa alifaaqa waa baraarugidda oo ama qofka hadduu marqaansanaa oo uu marqaankii ka baxo ama uu waa suuxsanaa waa soo naaxay taasaa la yidhahdaa saxwiga oo wadaadada gobolaa waxay yidhaahdaan dadka tawxiidka iyo sunnada iyo ka hadla oo war ilaahay keliya hala caabudo waar nabi maxamed hala raaco sala allahu calay wasalam war diinka ilahay wax lagu xukumo maxay yidhahdaan ahlu saxw oo waxay leeyihin waagi hore dadku waa hurdaay ha dadkii muslimiin wa ahayn gaala ma ahayn laakiin hurdaa jirta qofka qafla ku jirta in qafla ku jirtana waxaan ku dareemayaa meelaan taxoogaa dhalinyaro iskugu soo aroori aan waxaan u soo yeerin wadaad tafsiir akriyo oo hadda waxa tafsiirka afkiisa ka dhaca iyo dadka u fadhiyaad la yaabay wadaadkii marka waxaan la yaabay dadku marka hore u kala daacsanya nin daacadu ahaa markii muxaadaradii uu fadhiiso waa iska booyey wuxuu yidhi caloolxumo waxa igu dilaayuu qaabka dhalinyaradan ii soo yeertay u fakerayaan iyo qaabka annagu culummadeenna u fakeri jireen taasaa murugo igu dilaysu noloshay weligay maarigo culummo ka fakerida dadku gabdhuhu hay isxijaabeen waxa weyn kitaab alleh ha laysku xukumo maana argu shaqadeennaba ma ahaynba gabdhuhu hay isxijaabeen waxa weyn kitaab alleh ha laysku xukumo waxa shaqadeena ma ahayna annaga diinkaa baraa jirna y waxaa loo baranaa xoogaa shaqo fiican hadduu wadaadka barto xoogaa biilkiis waa toosa dadka xoogaa siinaayo midaa kuu yeraa fidow iyo akriyu kuleeyahay midaa maytakaal qaba hooyo wax iigu akriyu kuleeyahay mid kaleeto waxa weeye nolol fiican wuxu uhi wadiifo fiican oo xoogaa nolol toosan lagu helo qabiilkuna markuu qabiilka kale ku duulaayo aad wuxuu yidhi shankaroortaan u akri jirnayu ha xabadda koobaad oo lagu ridaa waagi hore xabad lama oqon waranaa laisku ridaayo waranka koobaad oo ninka geesiga rida ayaa loo dhiibaa shiik hadde waa shiikhi duruus akraay markaasu wax ku akraa uu leeyahay warankaas ku tira ha dabkooda biyo allaha ku shuba kiinana baaruud qaraxda allah ka dhiga la dhaca waa shiiqii saasaan arki jiray ee halkaan ku arkay yidhi wadaad dhahayo gabdhuhu hay isxijaabeen uu iska booyey bamaa wadaadki waxaan la yaabana qaabkaad u fakerayna qaabkaan anagu u fakerayn uu yidhi aadaanu fahmaynay qofku ha cibaadaysto ee muxaramaadka ka fogow ninka diinta barta inuu dadka xoogaa ka duunaado ka akhlaaq fiicnaado qaar ka mida iyadoon laga sinayn arrintaas oo qofku u naar ka carar janno u carar waa fahmayni gobol ka mid ahoo salaada dadka amraana waa nagu jiray waa jiray gobol salaada dadka amra oo xoogaa ka murga ayadoo in badanoo ka mida arrintaas aysan culays badan saari jirin dadkiion tukana siyaarta laga guri jiray laakiin arrinta layaabka igu noqotaa waxay tahay war diinkii ilaah soo dejiyey maanta ummaddu imisay ku dhaqmaysaa imisaa diinkii maanta ku dhaqmidiisii laga tegay maanta tuugacan ma laga gooyaa maanta qof zaaniga ma la jeedlaa boqol karbaash maanta qof zaanigaoo guur xalaala soo maray ee dhagax ma lagu dilaa maanta shaqadii ambiyada oo nebi moxamed sala allahu calay wasalam u dambeeyey oo dadka in wanaagga loogu yeedho xumaanta laga reebo shirkiga laga digo bidcada laga digo sunnada loogu yeedho maanta arrintaas shaqadaas yaa u taagan yaa xilkaasu saaranya waa arrinta aan marna maanka ku soo dhicin in lagaba fakero waa waxaan maanka yagaba sooba gelinba sowma jeedin shatana maa baynana annagu halkaasaa u soconno yir idinkuna halkaad u socota marka wadaadada gobol maxay ka cabireen ahlu saxwa culamada gobolna waa diideen magacaas waxay dhahdaan saxwada qofka hurdo haddii laga kiciyo baraarugo miir male marka hor dadku waxaan miir lahaynaa ka soo baxa meeshii haddii lagu magacaabo oo dadka iska dilaayo oo dadka laynayo oo aan si degan wax u sheegay marka ahlu saxwada waxaa ka soo baxaya dad un qaraxsan oo kulul oo un carahayda laakiin aan deganayn saasaa ka soo baxaya sidaasuna sidii saxdahayd maaha waa in dadkii lagu cilaajiyaa calaa cilmin wa ta'anin wa sabrin soo ma jeedid atasfiya wa tarbiya wixii diinta lagu soo daroon ka mid aha in la yidhaaha laga daayo taasu diinba ma ahayn diinkii saxiixa nabigana la yidhaha lagu dhaqmo oo dadka loogu yeedho dee qof un hurdo ka soo kaco keliya boodaayana lama rabo kii hurdaayana waaba everba marka un saddexda darajo waa kala roon yihiin soo maa asxu saxwadu halka inooga tim halkaan wa qultu waxaan idhi alamaa asxu miyaanan baraarugin walxaal ashaybu hurdadu maan waasicun mid qofka ka mancinay uu yahay walxaal ashaybu cirada waa walxaal ashaybu ciradu waasicun mid qofka xumaanta ka celiya uu yahay oo haddee ma og tahay cirada waa waxyaalaha qofku ku baraarugay ka mid ta maana daad madoobaysa iska martoota waaba iyada salmaansiina qof musiiba ku dhacdaata xaalay salmaansiya mawda waa fiiddiye fiid geeriyaad fiid ma taqaana ubax ubax geeriyaad wey ubax ma taqaana cir hadday kaa soo baxday war fiidi ama ubaxii geeridaaba kaa soo muuqday waa la diyaargaroobaa midaa la salmaansiiya midaa wuxuu kuleya wuxuu kule madaxa madoobaysa marso wuxuu yihi caruurka guurayda markaad artana waa lala gurguurtaa si aad u halmaanto yidhi cimri waa duqowda qalbigaa kaa dhimaayo haddii kale madaxu booshku yahay caruuraha iska ag marto adig dham inaad duqowda isku haysataa fiiri laa xawla walaa quwata ama ishalmaansi ama walle waa kugu imaan hal daqiiqad inaadan dib u dhacayn ya hal daqiiqo inaadan dib u dhacayn waa yahay walaamu lamri walaamu lamri waducaa fiiriya meeshaas laam amar horta waxaa la idhaha dalabun bilficli marka dalabkaa la fiiriyaa in kaana min alaclىa ilى اladnى fahuwa amru waa kana liyunfiq ha bixiyo duu sacatin midka wusciga u saaxiibka allah u ballaariyey min sacatihi dhaqaalaha ilaahay u ballaariyey biilka ka bixiyo biil ballaaran ha baxo liyunfiq laamtaasa laam amra yunfiq ficilkaas mudaaricay jasmiday duu sacatin waa faacilkii sacatin waa mudaafu ilayhi haddii dalabku ka ahaado min aladnaa ila alaclaa uu u ahaadana fa huwa ducaaun laamtu waa ayadii ee macnaha isbedelay liyaqdi ha xukmiyo calaynaa korkeenna rabbuka rabbiga waa ahlu naarkiiyo iska calacalaya marka liyaqdi allaamu laamu ducaa iska dhe ilahay wax lama amree yaqdina waa ficil mudaaric waa la jasmiyey calaanu jasmihiisii waa xadfu xarfi lcila calaynaa jarmajruurka ku tacallujay rabbuna waa faacilkii waxaa la yidhi mid kula siman hadduu dalabku ka yimaad oo adigu qof kula siman aad tidhahdo aad tidha liyaqum fulan amase liyafcal fulan kada markaasna iltimaas a la idhaha marka amar iyo ducaa iyo iltimaas iltimaas kitaabkuna in dhugaa usuul fiqiga loogu tegi doono insha allahu y walaa fi nahyi waducaa waxa weeyaan laa oo nahyi ahaatay amase duco ayadana waa sidii oo kale nahyi waxaa la idhahdaa dalabun waxaa la idhahdaa nahyi maxaa la idhahda dalabun bitarki اlficli dalabun bitarki اlficli ficil inaad ka tagto in lagaa dalbaa la idhaha nahyi war waxaas ka tag wey nahyigu wuxuu ku yidhi wahiy alatii yuطlabu bihaa tarku اlficli uu ku leeyahy marka dalabkaasaa la fiirinaa in kaana min alأعlى ilى اlأdnى fahuwa nahyu wain kaana min aladnى ilى اlأعlى fahuwa ducaa marka nahyigii waa kana laa taxzan ha murugoonin nabiga xaggiisuu ka yimid nabiga abubakar ku yidhi nabiga abubakr macnaha aayadda qur-aan waxay ka warramayday nabigoo abubakar ku yidhi laa taxzan in allaha macna laa taxzan ha murugoonin marka waa nahyi laada naahiya taxsan waa ficil mudaaric waa la jasmiyey calam jasmi waa sukuun faacilki waa anta ayadoo laadii weeye laakiin nahyiga dalabku halkuu ka yimid dalabun bitarki اlficli min aladnaa addoommada xaggooda rabbi ay u calacalayaan laa tu'aakhidnaa ilaahayow ha noo qaban in nasina aw akhda'na laa tu'aakhid laada naahiyo hadhayna ducaayo iska dhe waa ayadii laakiin macnaha isbedelay tu'aakhid ficil mudaaric waxaa lagu jasmiyey laada faacilkii waa anta naaduna waa mafcuulu bihi wاllahu subxaanaه wa tacala aclam wslى اllah wslam wbaaraka calى nabiyina mxamed